بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كتاب كينان الإعلاميين إن شاء الله تعالى ونحن دونه waxaa la yidhaahdaa almandumat alxaaiya almandumat alxaaiya baa la yidhaahdaa waxa xaa-iyo loogu bixiyeyna waan ka hadli doonaa haddii ilaah yidhaahdo waa kitaab caqiida ah wey oo kutubta caqiidada ahlu sunnaha ka mid ah manduumadaasi waa gabay wey waxaana ku gabiyey sheekha la yidhaahdo abubakr ibn abi daud abu daud ood garanaysaan saaxibu sunan asijistani ayaa wiilkiisii oo aimada ahlu sunnaha ka mid ah baa manduumadan iska leh oo ku gabiyey marka wax yar sheekha tarjamo yar baan insha allahu ka sheegi doonaa kitaabkana oo manduumada lafteedana wax yaroo tarjamaan ka sheegi doonaa kadibna insha allahu tacaala kitaabkan geli doonaa sheekha kunyadiisa waxaa la yidhahdaa abubakar wuxuuna macruuf ku yahay ibn abi daauud ibn abi daauud abu daauud saaxibu sunan sunan abi daauud sheekh iska lahaa weeyaan wiilkiisii wey magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi ibnu sulaymaan ibn ashcas ayaa la yidhaahdaa wuxuu ku dhashay mantiqada la yidhaahdo sijistan sijistan waa yani fii wasti asiya baa la yidhaahdaa asiya dhulka hadda qaaradda loo yaqaano bartamaheeda mantiqo ku taalla wey laakiin mantiqadaasi waa hadda waa mantiqo qaybsan oo la qaybsaday waxaana qaybsaday eraaniyiinta iyo afghanistan labadaasaa qaybsadeen labadaas ayaa qaybsaday sheekha ibn abi daauud oo abubakar kunyadiisa la yidhaahdo wuxuu dhashay sanadkii laba boqol iyo soddon taariikhda hijriyada ah markay ahayd buu dhashay yacni quruuntii alquruun almufadala la yidhaahdo ayuu ka mid ahaayo waktigii salafkii ridwaan ullahi calayhim ayuu quruurtaasu soo gelaya laba boqol iyo soddon hijrada nebiga markay ahayd ayuu dhashay waktiga uu dhintayna waa saddex boqol iyo maaragtay lix iyo tobankii taariikhda hijriga markay ahayd ayuu dhintay isagoo cumrigiisa uu yahay lix iyo siddeetan sano isagoo jiro ayuu dhintay weeyaan sheekha caqiidadiisa waa caqiidada ahlu sunnaha caqiidada ahlu sunnahuna waa kitaabka ilaahay iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa taa weeyaan inay caqiidadiisa sidaa tahayna oo caqiidata ahlu sunna caqiida yani inuu kitaabka iyo sunnada mid raacsan ahaana waxaa tusayo manduumadiisaaba ku filanba caqiidadan gabaygan uu tiriyey baa ku filan inuu sheekhu min a'immati ahli sunna inuu ka mid yahay ahlu sunnada imaamiy a'immadoodii inuu ka mid yahay ayay tusaysaa weyaan walidaalika culamo aada u tiro badan ayaa sheekha ammaantay oo madhabkiisa iyo caqiidadiisa ka hadlayso waxaa ka mid a aimada ka hadashay markii talaamiidiisa laga reebo yani alimaam ibnu qayim aljawsiya raximahullah ayaa ka mid a culammada ka hadashay wuxuuna uga hadlay risaaladiisa gabayga ee nuuniyada la yaqaano qasiidada la yidhaha alqasiida nuuniya oo ibnu qayim aljawsiya uu leeyahay oo lagu magacaabo alkaafiyat ashaafiya fi lintisaari lilfirqati annaajiya kitaabkaas oo gabay ah oo isagoo hadda matbuucna waa la helaa oo laba mujallad ah oo sharxan ayuu shiikha manduumadiisaas gabaygaas buu shiikhan iyo aabbihiiba labadaba ku ammaanay ibn abi daauud iyo abu daauud laftiisa gabayadiisabuu ku ammaanay ibn qayim aljawsiya waxaa ka mid ahaa gabayadiisii markuu nuuniyada ka hadlayey waxaa ka mid ah adyaaduu ku ammaanay wakada alimaam ibnu limaam almurtada xaqan abi daauuda bilcirfaani tasniifuhu nadman wa nasran waadixu fi sunati lmutla huma najmaan yani sidaasuu maarata qasiidadiisa nuuniyada buu ku sheegay waxaa la mida a'imadii ahlu sunnaha ee sifaatka ilaahay sugi jiray culuwigii ilaahay sugayey markuu soo tiriyey ayuu yidhi wakada alimaam ibnu limaami abu bakar oo cabdullaahi ah iyo aabbihii oo abu daauuda ayuu maaragtay ka hadlay labadaas baa ka mid a almurtada xaqan yani maaragtay laga raadi noqday si dhab ahaana looga raadi noqday markaasuu abi daauuda bilcirfaan yani bilmacrifa abu daauudkii macrifada lahaa waa saaxibu sunan mid la garanayo caanaw saaxibu sunan markaasuu yihi tasniifuhu nadman wa nasran waadixu tasaaniifta ay leeyihiin oo diinkan ay ka uu ka alifay waxa weeye nadmi iyo nasri labadaba gabay iyo waxaan gabay ahayn labadaba waa shay waadixoo la yaqaano yani ay ku gabiyeen xagga sunnada ama ay nasri ka alifeen xaggii sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam fi sunnati lmutla buu leeyahay markaasuu labadoodii yihi humaa najmaan waa laba xidig ayay ahaayeen runtii wiilii aabihii oo sunnada nebiga u khidmeeyey iyo diinka u khidmeeyey ahaayeen abubakr ibn abi daauud culimo fara badan baa ammaantay waxaa ka mid ahaa abu cabdiraxmaan asulami ayaa wuxuu leeyahay alimaam daara qutni baa weydiiyey daara qutnina wuxuu ka mid ahaa min talaamiidii abubakr ibn abi daauud uu ka mid ahaa ardadiisu ka mid ahaa waxaan weydiiyey buu yidhi daara qutni baa sa'altu daara qutniya can abi bakr ibn abi daauud xaalkiisa iiga warran baan inuu yidhi abubakr ibn daauud see ahaa markaasuu faqaala iqa wuxuu ahaa nin iqa ah buu ahaa buu yii waxaa ka mid ah alkhatiibu albakdaadi culammada ammaantay khatiibu albakdaadi baa ka mid ah wuxuu dhihi jiray kaana faqiihan caaliman xaafida faqiih buu ahaa caalim buu ahaa nin xaafida buu ahaa yani xifdigiisana waa ka hadli doonaa haddii alla yidhaahdo alimaamu zahabi marka uu tarjamadiisa fii siyar aclaam annubala uu kaga hadlayo ibn abi daauud wuxuu leeyahy wakaana min buxuuri lcilmi baxaytu ina bacdahum fadalahu cala abiihi wuxuu ahaa cilmiga badihiisa buu ahaa buxuur lcilmi ilaa ay culammada qaar gaareenba aabbihiiba inay ka faramaryaan xagga cilmiga iyo macrifada inayba aabbihiiba xataa uu ka cilmi badnaa ay yidhaahdaan ayay dad qaarkood gaarsiiyeen buu leeyahy sheekha marka culamo fara badan ayaa maaragtay ammaantay ibn abi daauud de waxa lagu ammaanayana waa manhajkaas toosanoo mustaqiimka ah iyo ariiqada saxiixa ahoo ariiqadii ahlu sunnaha uu hayey iyo difaaca sunnada uu difaacayay ayuu maaragtay ay ku ammaanayaan weyan waxaa la yidhaahdaa abubakr ibn abi daauud xagga madhabkiisa fi lfuruuc baa la yidhaha fi lfiqhi ila qofku hadduu yidhaahdo fiqiga wax ku soo bartay ama uu maaragtay kusoo barbaaray buu hadduu u dhismo sheegto haddaysan tacasubkii dadiimka uusan la jirin wax dhiba ma laha waa madhab jiro wey marka waxaa la yidhaahdaa kaana xambaliyan fi lfiqhi xagga furuucda furuuc lfiqhi wuxuu ahaa madhabka xambaligaa ayuu maaragtay ku afirsan jiray laakiin bacdu alculamaa oo shawaaficda ka midigi waxay sheegaan anahu minhum inuu shaafici ahaayo shawaaficda uu ka mid ahaa shaaficiyada uu ka mid ahaa bay sheegaan laakiin aktariyada waxay leeyihiin wuxuu ahaa madhabka xanaabilada ayuu maaragtay sheikhu xagga madhabka furuucda ayuu ahaa bay leeyihiin alimaam ibn abi abu bakr ibn abi daawud xifdigiisa marka laga hadlayo yani runtii oo ardaydiisa ay ka hadlaan waxaa ka mid ah abu xafs cumar bn shaahiin oo min talaamiidihii ka mid ahaa ardaydiisa ka mid ah markuu xifdigiisa ka waramayo wuxuu odhan jiray amla calaynaa ibna abi daawuuda siniina ibn abi daawuud intuu yimaado majliska majlisu taxdiidka ayuu xadiiska noo yeedhin jiray sanado badan buu noo yeedhin jiray buuyi oo annagana aan ka miirsan jirnay wamaa ra'aytu biyadihi kitaaba weligayna isagoo kitaab wata mama arkin buu leeyahy kitaab isagoo wata ma aanan arag inamaa kaana yumlii xifda wuxuu dadka u yeedhin jiray xifdigiisuu dadka uga yeedhin jiray yani axaadiista uu soo xifdiyey ayuu dadka uga yeedhin jiray weyaan markaasuu wuxuu yidhi markii uu weynaaday buu ka hadlay oo uu da noqday ayuu haddana wuxuu leeyahay fakaana yaqcudu cala almimbari bacdamaa kabir markuu weynaaday dabadeed buu maaragtay mimbarka fadhiisan jiray hoostiisa darajada mimbarka uu fadhiyo ka hoosna wiilkiisoo abumacmar la yidhaahdo ayaa fadhiisan jiray wiilka marka kitaabkuu soo qaadanaya ibn abi daawuudna darajada ka sarrayso mimbarka ayuu fadhiyaa markaasuu wiilka bilaabaya uu leeyahay fayaquulu xadiidu kada halkaa ka bilow xadiid hebel ka bilow buu leeyahay markaasuu tirinayaa min xifdigii buu uga yeerinaya yani xifdigiisa ayuu uga yeerin jiray waa asagoo waa yeela xataa duqoobay nin odaya ayuu maaragtay xataa xifdigiisa sidaa uu ahaa weya alimaam alazhari marka uu tarjamadiisa ka waramayo wuxuu leeyahay samictu axmed ibn ibraahim ibn shaadana yaquulu sheekaas baan maqlay oo axmed ibn ibraahim ibn shaadaan la yidhaahdo oo odhanaya waxaa la soo saaray yani maaragtay ibn abi daawuud ayaa sijistaan loo soo saaray markuu sijistaan ku soo noqday laanna waa wareegi jira abu daauda wiilkiisa wadan jiray meel walbuu la maray baqdaaduu la tegey maxaa la yidhahda masar wuxuu la tegey yeman wuxuu la tegey yani intaas cilmiga axaadiista bay raadinayeen marka sijistaana loo soo diray sijistaanuu soo aaday markay maqleen reer sijistaan waxaa yimid ibna abi daauud lanna magaciisu waa maaragtay magaaladuu ku dhashayna wey gobolkuu ku dhashay wey ibn abi daauud baa yimid markay maqleen markaasaa faijtamaca ilayhi asxaabu alxadiidi dadkii asxaabu alxadiidkii oo dhan baa usoo kulmay leanna nin caalima oo muxadisa markuu yimaado culammada intay yimaadaan bay wax ka faa'iidaysan jireen markay usoo kulmeen fasa'aluuhu an yuxaditahum waxay weydiisteen inuu xadiis yani maaragta u yeeriyo xadiista ay ka qortaan wuu ka diiday marka maya buu yidhi ma yeerinaayo markay weydiiyeen sababtana wuxuu ku cileeyo yidhi laysa macii kitaabu wax kitaabo idinkaga yeeriyaba maba wataba marka maxaana xadiid idiin sheegaaba marka way qariibsadeen laanna way ogyen xifdigiisa ayaa soo gaaray markaasay faqaaluu lahu ibna abi daauuda wa kitaab yani ayagoo la tacajubaya waxay yidhaahdeen ibna abi daauud iyo kitaab maxaaba iska galayba isagaaba xaafida maasaa kitaab u baahan umaba baahnibee noo yeeri wey markaasay ku xasiyeen markay aad marka ku celceliyeen ayuu ibn abi daauud bilaabay marka inuu xifdigiisa dadka uga yeeriyo markaasuu wuxuu yidhi faamlaytu calayhim alaaiina alfa xadiiin min xifdii waxaan u yeeriyey soddon kun oo xadiid ayaan xifdigayga uga yeeriyey buu yii dadkaas yani ahluxadiidka meesha iskugu yimid yani xifdigiisuna sidaas ayuu maaragtay ahaa aad iyo aad mid u sarreeya buu ahaa weyaan sheekh kasta ama nin kastoo caalima markuu soo baxo cadaawad iyo waxbuu yeeshaa marka sheekha ibn abi daauud dad badanoo cadaawo buu yeeshay markaas waxay u alifeen inuu maaragtay cali ibn abi aalib uu necab yahay iyo aalubeytki inuu necab yahay bay suuqa u geliyeen dacaayad bay ka faafiyeen marka qof kastoo saaxibu sunna ah dad badan oo cadowga ahlu bidaca ayuu yeelanayaa oo dacaayaad iyo waxaan jirin ka faafiyo cali ibn abi aalib uu necab yahay bay dheheen waana kadib w waana iftiraar oo masabidaada w inay masabid tahayna waxaa tusayo qasiidadeennan dhexdeeda manduumadan dhexdeeda ayaa markuu khulafaa raashidiinka tirinayo ayuu ku dara cali bn abi aalib markaasuu waxaa ka mida bayd aan ku arki doonaa hadii alla yidhaahdo wuxuu leeyahay waraabicuhum khayru lbariyati bacdahum caliyu xaliifu lkhayri bilkhayri munjixu yani midkooda afraad markuu abubakar iyo cumar iyo cusmaan markuu soo sheegay ayuu cali ku afreeyo yidhi waraabicukum khayru lbariyati bacdahum ayaga markii laga reebo wixii ka soo haray khalqigee ninkii u khayr ka badnaa caliyun ahaa xaliifu lkhayri bilkhayri munjixu yani khayrkana u saaxiibka ahaa khayrna ku najaxay yani kaas baa ka mida buu leeyahy marka hadalkaas wuxuu tusayaa inay been tahay oo iftiraar ay tahay maxaa yeelay nin ninuu jecel yahay manduumadiisa iyo ammaantiisa ma sheegin qofka uu necab yahay weyaan marka waa iftiraar wey bal wuxuu soo guuriyaa sheekh la yidhaahdo axmed ibn yuusuf ibn lsraq ayaa wuxuu soo guurinaya u leeyahay oo talaamiidii abubakr ibn abi daauud ka mid ah waxaan maqlay buu yidhi ibna abi daauud baa waxaan ka maqlay hayra mara mar waxaan ahayno in badan ayaan ka maqlay yani abubakr ibn abi daauud isagoo odhanayo kullu man baynii wa baynahu shayun ama odhanayo kullu man dakaranii bishayin fahuwa fii xillin isagoo odhanayabaan maqlay qof kastoo aniga isaga ay wax naga dhexeeyaan waxna dhex mareen xumaana ina dhex martay ama aniga waxaanan wax iga sheegay been ah icaayey ama waxun iga sheegaa fa huwa fii xillin waan cafiye buy waxa u haysta male xalaal wey markaas wuxuu ka soo reebo yidhi ilaa man ramaanii bibuqdi caliy bni abi aalibin qofka igu ganay inaan cali bn abi aalib necbahay mooye ummadda kaleo dhan waan cafiye laakiin kaasna aan cafinaya bu maxaa yl iftiraaw maxaa yeele cali bn abi aalib qofka u caraysan haddaad ku tilmaamto tiraa hebel saxaabadiibu u caraysan yahay waa diinkiisa u dhaawacay weyaan marka waa diinkiisi qof dhaawacayo buqdu saxaaba waa nifaaq wey waa munaafiqnimo wey nifaaquu marka ku tuhmay saasuusan u cafinaynin laakiin wixii shaksi ah oona dhex mara aniyo dad kale waxba uma haysta buu yidhi waan cafiyey buu leeyaha weyaan marka ibn abi daauud sheekaas uu ahaa talaamiid fara badan buu lahaa aimo waaweyn baa ka soo baxday ibn xibbaan baa ka mida oo saxiixa iskale waxaa ka mida daara qutni aimo fara badan baa maarata talaamiidiisa kitaabta shuruuxda way tilmaamayaan waad arki doontaan rag badan boo maarata aimo ah ayuu sheekhu u ahaa weyaan manduubadan marka oo qasiidadan hadda insha allahu tacaala aan darsi doono waxaa weeye alqasiida alxaa'iya la yidhahdaa ama manduuma alxaa'iya baa la yidhaahdaa xaa'iya waxaa loogu bixiyey xarafka xada la yidhaahdo ayay ku dhammaataa xaraf xa la yidhaahdo bay dhammaanteed ku dhammaana marka xarafkaas ay ku dhammaatana maadada la yidhaahdo caruudka ayaa waxaa loo yaqaanaa alxarfu alrawiyu baa la yidhaahdaa qawaafida marka laga hadlayo alqawaafi alcaruud walqawaafi fanni dhanoo jiro wey fannigaas marka marka laga waramayo qawaafida lix xarafay ka kooban tahay kaafiyada xarafka ugu dambeeyo ayaa alxarf arawiyu la yidhaahdaa xarafkaas marka gabaygu ilaa lix iyo toban baxar baa la yidhahdaa ayay carabtu ku gabyaan lix iyo tobankaa baxar rajziga marka laga reebo oo buxuurta kale la yidhaahdaa waa inuu hal xaraf ku wada dhammaado hal xaraf inuu ku dhammaado xarafkaasa alxarf arawiyu la yidhaahdaa qasiidadana isagaa loo nisbeeyaa hadday xa tahay alqasiida alxaa'iya la leeyahay hadduu nuun ku dhammaado nuuniya baa la odhanaya hadday miim ku dhammaato miimiya la leeyahay hadduu laam ku dhammaado laamiya baa la yidhaahdaa xarafkaasa xarfu rawi baa la yidhaahdaa marka qasiidadan oo dhan xaadaasu ku dhammaynaya shiikaad arki doontaan sidaas baa xarafka rawiga maadaama uu xa yahay ayaa alxaa'iya loogu tilmaamay weyaan abyaadda marka ay ka kooban tahay qasiidadan qasiidadan abyaada ay ka kooban tahay inta horta mutafaqa ah ee aan khilaaf ka jirin oo isku waafaqsan yihiin culummadu waa saddex iyo soddon saddex iyo soddon bayd wey bay ka kooban tahay soddon iyo saddexdaas waa mutafaq wey inuu ibn abi daauud leeyahay soddon iyo saddexdaasi muran kama taagna risaaladaa marka aniga hadda aan hayo oo sheekh fawsaan uu sharxay waxay ka dhigaysaa ilaa afartan bayd bay ka dhigaysaa afartan bayd bay ka dhigaysa sharaxa la yidhaahdo أوليه السفاريني العلامة السفاريني أوليه شرحي سنة لحي صدب وقته وكدقا لحي صدن وكدقا مركز السفاريني مركز المامي وحوليه صدح يصدن ابن أبي داود اسكله والأوبيه لكن صدح ذكله لا تقول لحي صدب وشرحها صدح ذكله لحي صدب ككويه waxaa ku darsaday oo alifay yani nin la yidhaahdo ibnulbanna alxambali ayaa maaragtay iska leh oo maaragtay saddexdaa bayd ku daray ayuu odhanaya weeyaan saddexdaas bayd oo shiikhu uu ibnulbanna ku darayna waxa weeye qasiidada markaa soo qabato wacaa-ishu laga soo bilaabo iyo saddexda labada bayd oo ka dambaysa weeyaan wuxuu ka dhigaa adiga raqamka wuxuu ii dhigayaa labaiyo labaatan وعائشة أم المؤمنين وخالها معاوية أكرم به ثم امنحه وأنصاره وتابعون ديارهم بنصرتهم عن كية النار يصبحوا ومن بعدهم فتابعون لحسن مآخذهم لحسن مآخذهم وأفعالهم قولا وفعلا فأصلحوا صبح راس بيت أيو ابن البنا قدري سلاس أيو مارك تليه ويا ابن شاهين أرضي في كم دهنا وحوليه qasiidadu waa afartan bayd waa sida uu maaragtay uu sharxayo sheekh fawsaan sharxiisa oo kale ayhi afartankaas bayd buu ka dhigaa wuxuuna leeyahay saddexda kale saddexda ibnulbanna uu ku daray mooye saddex saddex kale ayaa jirt waxaa jirto afar bayd oo kale afartaa bayd ilaa hadda yani xataa sharax kale waxaa jiro uu leeyahay maarata sheekh cabdirasaaq cabdilmuxsin cabaad oo tuxfat saniya la yidhaahdo isagu soddon iyo saddexdaas uu sharxaa ayuu ku ekaystaa maaragtay sheekh maxaa la yidhahdaa cabdirasaaq sheekh cabdilmuxsin albadri wuxuu leeyahay soddon iyo saddexdaasuu ku sharxaa marka wuxuu leeyahay afartaa dambe cid kordhisay lama yaqaano cid ku ziyaadisay lama yaqaano marka toddobadaa bayd buusan ibn abi daawuud lahayn laakiin haddana afartaa bayd laftooda ama saddexda dambaba toddobada baydba معاني ذي كهذا معني هذا في عنوه وهو ونكسنه وأنا عقيدة أهل الصناعة ضد أهل الصناعة اللي في وإسكاله وياه أفرت بيد المركة وأفرت بيد وبيتك وعايش كهر ريه ومثلا أه يعني وسبي رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات ذات النقائص بحضحوا إيه ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح أما ذاك المسبح ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إمام هدى من يتبع الحق ينصح أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح أفرتاك بيد ويان أوليه عد زيادتي لما قرني لما قرني أوليه على كل حال قصيدته معاني ذيذا وذا في عمتها ولو حتى مركز فيرسه قبيضة دنبئة تضبط الوكر بيه iyo sheekha gabayadiisa farqi weyna u dhaxeynaya xagga nadmiga qawaasida markii la fiiriyo iyo xagga maarata caruub ahaan farqi weyna u dhaxeeya xagga laakiin macno ahaan waa isku mid weeyaan oo madhabkii ahlu sunnaha ayuu ka wada warramaya kitaabka shuruux badan uu leeyahay shuruux dhowra culamo fara badanaa sharaxday oo shuruux aad u tira badan uu leeyahay waxaa ka mid ah alimaam alaajuri oo ah taqaanaan kitaab shariica iska leh ayaa sharax ku leh waxaa ka mid maaragtay ibnulbanna alxambali sharax buu leeyahay safarini sharax buu leeyahay oo weliba safarini waa laba mujalad waana matbuuc weeye waxaana la yidhaahdaa lawaaqic alanwaar asaniya walawaaqic alafkaar asuniya sharxu qasiidati bni abi daawuud alxaa'iya fi caqiidati ahli lafr ayaa la yidhaahdaa magacaasuu leeyahay waxaa ka mida yani maaragtay sharaxa uu leeyahay sheekh la yidhahdo maxamed ibn yuusuf ibn ciisa oo asagana kun iyo saddex boqol iyo labaiyo soddonkii dhintay hijrada nebiga oo asagana la yidhahdo sharxu tuxfat saniya tuxfat saniya sharxu qasiidat alxaa'iya la yidhahda waxaa ka mida maaragtay doctor cabdirasaaq uu leeyahay midka la yidhaahdo sharxu tuxfat saniya isagana sheekh fawsaan oo isagana iska leh sharaxaan hadda aan hayno oo aan ka akrinayno manduumat alxaa'iya oo sharxayo fi caqiidati ahli sunna والجماعة ليلهده أيو ليه ويان مركا شروح آد أترى بذن أي ليه شيخ مركو عقيدة صدم أيو hadal aad u qiimo badan dayd aad u qiimo badan ayuu ku khatimaa oo abyaadiisa ka mida idaa mactaqadta dahra yaa saaqi haadihi faanta calaa khayrin tabiitu watusbixu yani haddii aad ictiqaadisa buu yidhi saaxibkaygo waxa aan meeshan ku diim ku diiwaaniyo ku qoray oo caqiidadii ahlu sunnaha ihi adigu khayr baad mid ku sugan baa tahay kuna waa bariisanayo habeenkiina khayrka uu ku maaragtay u baryo waagana uu ugu baryo ayaad noqonaysaa mid had ku habeensado kuna waa bariisto khayrka baad noqonaysaa buu leeyahy marka kutubta marka walaalayaal caqiidada ahlu sunnaha zamankeennaan la joogo aada iyo aad ayay muhiim u tahay inaan darasno inaan barano aada iyo aaday muhiim u tahay maxaa yeelay waa kutubta caqaa'idka kugu xirayo kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waa kutubta kugu xirayo wey caqiidadaas waa taa wey waa kuwa kutubta kugu kugu xirayso markaad baraso barato inaad laasimto bima kaana calayhi asxaabu rasuuli illahi sal alla alay wasalam nabiyullaahi maxamed ardaydiisii wixi ay ku sugnaayeen oo diina inaad barato inaad laasimto kutubta ku baraysa weeyaan waa kutubta markaad barato aada akhrisato aad kaga badbaadayso dadka ahlu bidaca ah iyo bidcooyinka ay dadka ugu yeeraan aada uga badbaadayso weeyaan shubahda ay dadka ku furaan kutubta looga badbaado weeyaan waa kutubta looga badbaado kutubulcaqiida waxaan u jeeda caqiidatu ahli sunna caqiidatu ahli lxadiid caqiidatu ahli lathar caqiidatu salaf saalix ayaan u jeeda waa midda looga badbaado inaad yani maaragtay waxyaalaha alahwaa walbidac iyo maaragtay umuurta ilaahiga iyo caqaa'idka inaad caqligaaga la aado yani inaad umuurtaas caqligaaga la aado aad kaga badbaadayso wey inaad muxuu ahaa bidacda iyo dhex gasho shayga aad kaga badbaadaysa weeyaan waxaad ka baranaysaa kutubta caqiidada ahlu sunnaha waxay ku barayaan alxirsu calaa luzuumi jamaacati lmuslimiin jamaacada jamaacatu lmuslimiin la yidhaahda inuu qofku yani inuu laasimo kutubta lagu baranayo wey oo waxa quruuska la yidhaahdo waxa bidacda la yidhaahdo waxyaalaha tafaruqa ahoo muslimka kala geeyo axzaabta iyo firqa ay ka mid yihiin waxyaalaha looga badbaado waa kutubtaasi weeyaan marka kutubtan aada iyo aad ayay muhiim u tahay barashadeedu ay dadku bartaan innaga haddaan soomaalinahay dadka iyagoo ogtiin kutubaha la aqrin jiray caqaaidka caqaaid sabca bay dhihi jireen waa taqaana oo caqaaid alashaacira la yidhaahda soomaalida caqaaid alashaacira bay akristaan ood og tihiin yani suluusiyahoo kale hadda soo qabo kitaabka suusiyaha ka mid ah min awalihi ilaa aakhirihi kitaabkaas hal aayad kama helayso hal aayad walaa hal xadiis ku arki mayso waa falsafad socoto wey caqiida dadka looga dhigaayo shuruuxda ay u sameeyeen haddaa aragtana tatacajab waa ma yaabi jawaar tawxiidka maaragtay sunuusiyaha fariidat lbahiya wamaa ilaa dalika alcaqaa'id sabca la yihahdaa qofka soo akhrista wuu yaqaana waxa weeye caqaa'id alashaacira wey marka waxa weeye waxay khilaafsan tahay caqaa'idka ahlu sunnaha sifaatka ilaahay oo dhan waa la ta'wiilinaya ilaa sabca sifaat mooye toddoba sifo faqudratun iraadatun samcun basar xayaatun ilcilma kalaamun istamar bay dhahay xataa maaragtay yani kalaamka laftiisa wax ku jira xataa si fiican uma sugaan maxaa yeele kalaamka ilahay markay ka hadlayaan xataa muctasiladay ku dhawaanayaan ay leeyihiin waaba inuu makhluuq yahay ayay gaarsiinayaan qur-aankii oo kale makhluuq uu yahay markii talabatul cilmiga lala joogo qur-aanka waa makhluuq baa laleeyahi u leeyahay ibrahim sheekh ibraahim albayjuuri bal fiiriya jawaar saxiidka markuu sharxayo iyo sunuusiyaha iyo akhriya talabatul cilmiga markii lala joogo waxau leeyahay qur-aanku waa makhluuq baa la odhan amaa caamat naas markii lala joogo maya yaa la dhihi yani saas oo kale bay leeyihi marka waxaasaa ka buuxo ru'yadoo kale waa lagu haystaa lafteeda siday u tawiiliyaan shaacirada qayb ka mid ihi marka masaaishaas waxa weeye caqaa'idkan ahlu sunnaha waxaad ogtihiin jamiic lmadaahib alarbaca hadda afarta madhabee muntashirka ahee caamka taqaanaan oo talaamiidooda ay meel walba gaareen madaahibta afarta keliya kuma koobna laakiin afartaasa mashhuur noqota kulligood kutubtan caqaa'idka ahlu sunnihii way wada alifeen shawaaficda xadis walaa xaraj kutubta ay leeyihiin imise kitaabaan meeshaan ku akrinay intaasoo kitaabaan akrinay kutubtoodii waa wada yaallaan xanaabilada way taallaa maxnaaftu way yaallaan waxaa ka mid a maarata maalikiyada sidoo kale kulli a'imadaasi kutubtaas way wada qoreen wayna wada diiwaaniyeen kulligoodna caqiidadooda waa caqiidatu ahlusunna waa caqiidatu saxaaba waa caqiidatu salaf saalix weeyaan waxaanu ku arki doonaa marka kitaabkeenna insha allahu tacaala kutubtaas maxaa keenay in la diiwaaniyo culummada inay caqaa'idka diiwaaniyaan oy qoraan oo caqiidada ahlu sunnaha gooni ay u soo saaraan maxaa keenay waxaa keenay waagii hore sadru haadihi lumma waktigii saxaabada taabiciintii yani dadku diin saafiyay haysteen markii markii muslimiinta ay bilaad badan furteen bilaad fara badan markay furteen oo dad badan oo acjaam fara badan cajabi fara badan oo islaamkii soo galay ay muslimiin noqdeen ayaa waayihii dambe weliba waxaa la yidhaahdaa waa fi cahdi dawla alcabaasiya bani umaya dadku waa qarqarsoonayeen ahlubidac waa jireen maxaa fii awaakhiri saxaaba ayay bilowdeen fii awaakhiri cahdi saxaaba saxaabada waktigoodii ugu dambeeyeyba waxaa bilaabatay dadka ahlubidaca sida khawaarijta sida raafidada oo shiicadii ah shiicadii sida qadariyadii oo kale waktigaasay bilowdeen saxaabadii qaar baa jirtay cali bn abi aalib iyo waausii mucaawiya bn abi sufyaan radia allahu canhuma khawaarijtu waa soo gaareen waxa weeye waaba kuwa dilayba aada og tihiin shiicada waktigaasay soo gaareen waktiga cali oo jooga way soo gaareen cabdullahi bni cumar qadariyada dadkii soo gaara buu ka mid ahaa iyo anas iyo saxaabada ka mid a way soo gaareen ilaa uu qadari noqdo oo markii loo sheegay qolo odhanayso yani maaragtay wax oo qadara ma jiro alamru unuf wax ilaahay qadara ma jiro yani maaragtay ilaah uu og yahayna lama arko waxaas markay la yimaadeen ayuu yidhi gaarsiiya buuri u sheega aniga inaan beri ka ayo ayaguna beri iga yihiin marka saxaabada waktigaas way soo gaareen laakiin waxay ahayd ahlu bidacu waa qarsoonaayeen dad qarsoon bay ahayd laakiin waktigii banicabaas ayaa waxaa bilaabatay dawladda cabaasiyada ahayd in kutubo badan la tarjamo griig oo kaleeto falsafaadkiisa in la tarjamo yani in la tarjamo maxaa la yidhaahdaa maxaa la yidhahda romaankii in ayagana la tarjamo romankii waxoodii kutubtoodii falsafaadkoodii ilaahiyaadkoodii in la tarjamo runtii markii hore waxay ku bilaabeen markaad fiiriso waxay ku bilaabeen war maadaama adduunkii ay yaqaanaan oo culuum zaraaca ay leeyihiin oo maarata culuumu tibi ay leeyihiin waxyaalo fara badan ay leeyihiin oo dhulka ay yaqaanaan bal culuumtaas aan ka barano bal hala tarjamo muslimiinta loo tarjamo laakiin waa gudubtay ilaahiyaadkoodii oo maarata wataniga ah ayay markii dambe ay loo wada tarjamo muslimiintii markaas caqiido dadkii looga dhigay sidaasay marka ahayd calaa kulli xaalin markii ay dhammaatay saxaabada waktigoodii ama quruun mufadala markii ay ahlu bidicii marka ay madaxa la soo qaadeen cahdigoodii markuu dhammaaday quruunu mufadala ay madaxa la soo qaadeen ahlu bidicii ay muuqdeen waad ogtihiin isla banilcabaas dowladoodii baa nimankii muctasilada ahaa ay dowladda qabsadeen ma'muun waktigiisii bay qabsadeen markaasay ayaga madaxba noqdeen kutubo ay alifaan iyo maaragtay bidac ay dadka ku nashriyaan ay culammadii laayeen waxay dilaan markii qur-aanku waa makhluuq soo saareen waxay xiraan waxay cayriyaan waxay maaragtay nafta ka gooyaan iyo wax lamid a ayay culammadu ku sameeyeen waad ogtii imaam axmed intaas u xirnaa a'imo fara badanna waa ay laayeen sidaa darteed bay culammada waayahaas waxay bilaabeen marka inay diiwaaniyaan imaam axmed kitaab layidhaha usuul sunna uu leeyahay oo madhabkan uu ku taqriirinaya ahlu sunnaha waxa weeye imaam shaafici talaamiidiisii alimaam almusani oo ardaygiisii a kitaabka sharxu sunna uu leeyahay aimo fara badanaa kutubo badan ka qortay waxaana keenay inay kutubtaa diiwaaniyaan inay dadka caqiidada ahlu sunnaha ay baraan oy tusaan waxa uu yahay inay ogaadaan inay tusaan marka kutubtaas marka la alifo magacyo badanaa loo yeela kitaabu tawxiid waa lagu alifaa oo kutub tawxiid kitaabu tawxiid ibn khusayma waad ogtihiin kitaab tawxiid tiradu ka batay magacaas waa lagu alifa kutubta caqiidada waxaa lagu alifayoo kale kutub iimaan aliimaan baa la yidhahda ibn manda aliimaan ibn taymiya aliimaan fulan fulan aimada saasa kula ku alifa magacaas waa lagu alifa waxaa lagu alifa ashariica magaca shariica la yidhaahdo way ku alifaan ashariica lilaajuri oo kale iyo waad ogtihiin waxay ku alifaan asunna waxay ku alifaan sharxu sunna magacyo noocaas oo kale baa loo wada yeelaa aimadaas marka magacyahaas ayaa loo bixiyey oo kutubta caqiidada intaasoo magacba waa lagu wada alifaa marka hadde caqiidadaas marka dadka inay bartaan waa muhiim wey zamankeena aan joogno sidaad ogtihiin firqi muslimiinta soo maray laabudda waxbaa ka jooga baqaayaad baa ka jooga khawaarijtu waxbaa ka joogo ood ogtihiin oo caalamka muntashir ku ah oo afkaartii khawaarijta rumaysan dadka gaalaysiiyo lanna khawaarijtu waxay ahayd dadkii cali iyo saxaabadii gaalaysiiye wey mucaawiya abu muusa alashcari iyo camr bn caasi aimo fara badanoo saxaabadii ka mid inay gaalaysiiyen cid maanta takfiir la yidhahdo ummadda gaalaysiinayso khawaarijtii afkaartoodu wadata way jiraan waxay banaystay khawaarijta dimaadii saxaabaday banaysteen ridwaanllahi calayhim dhiiggoodii bay banaysteen dhiiggii saxaabada bay banaysteen waa kuwa cali dilay saxaabo badan laayay ood ogtihiin cid alle ciddii dhiigga muslimka banaysata inuu u banaan yahayna min afkaari alkhawaarij ay wadataa marka waxa weeye inuu qofku barto caqiidada ahlu sunnaha si uu khaarijinimada uga badbaado shiicadii raafidada ahayd waa muntashir caalamka kutubay leeyihiin dhaqaalay leeyihiin dowladay leeyihiin waa la faafiyaa waad ogtihiin yani waxaa jiro afkaarta tasawufka la yidhaahdo iyo shacwadada iyo waxaa daloo dhan ayaa maaragtay jirto marka waxyaalahaasoo idil in la ogaado islaamku ma ka mid yahay mise kamid ma aha caqiidadii ahlu sunnuhu ma yihi mise ma aha inaan barano aad iyo aaday muhiim u tahay wey marka masaa-isha kutubta waa kutub aad u qiimo badan in ay dadka muslimiinta bartaan waana caqiidadoodii ay asalka u lahaayeen inay bartaan aad iyo daruuri u tahay wey sheekhu marka qasiidadan marka insha allahu annaga ken afartanka bayda ayaan akrin doonaa haddii ilaah yidhaahdo baxarka uu ku alifayna waxaa la yidhahda baxru tawiila la yidhahda baxru tawiil baxar la yidhaahdo facuulu mafaaciilu facuulu mafaacilu facuulu mafaaciilu facuulu mafaacilu gabaygaas uu baxarkaas ayuu ku alifay weyaan abyaadiisa marka wuxuu canaawiin uma una samaynin shiikha laakiin shuraaxda ayaa canaawiintan sameeyeen haddii kitaab cinwaan la aad aragtid waa shuraaxda iska leh dadka sharxay ayaa iska leh ibn abi daauud oo abubakra ma uu laha weyaan musanifku wuxuu leeyahay abubakr ibn abi daauud raximah llah تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تك في القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح مصنفك هل كان هذا وحكو شيئا التمسك بالكتاب والسنة سيدة أمارة شارحة نوقر عنوان كاسي التمسك بالكتاب والسنة وحقوه الرأي عقيدة أهل السنة والتمسك بالكتاب والسنة كتاب القرآن كأه وكلام الله أين قفك قبصده وكبه inuu sunadii nebiga qabsado calayhi salaatu wasalaam marka kaas waxaan arki doonaa laba bayd ayuu musanifka noogu sharxi doonaa oon arki doono biidni illaahi tacaala labada bayda ugu horeyso ayuu atamasuku bilkitaab wasunna noogu sharxi doonaa wuxuu yihi musanifka raximahullah tamasak qabso ayuha almuslimu qofka muslimka ahow bixablillaahi alla xaligiisa qabso wattabic raac alhuda hanuunkiina raac walaa taku ha ahaanin bidciyan mid bidca loo nisbeeyeyo mubtadic ah waxaan diinka ka mid ahayn la yimid ha noqoninoo ha ahaanin lacallaka waxaa la arkaa mar haddii aad kitaabka ilaahay qabsato hanuunkiina aad raacdo bidcadiina aad ka fogaato tuflixu inaad guulaysato ood aflaxdo ayaa la arkaa weya lacallaka tuflixu inaad guulaysato baa la arkaa hadalkaa marka musanifka uu ku bilaabay tamasak bixabli illaahi waa aayadda qur'aanka ahayd fii suurati aali cimraan ku jirtay ayuu maaragtay yani shiiku uu ikhtibaasaya ayuu ikhtibaasaya soo qaadanaya oo allah lahaa wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu kitaabka ilaahay qabsada dhammaantiin xarigga alla qabsada hana ku kala tegina yani taasaa loo jeeda حرج إلهي والكتاب والسنة سنة هنا وحإشارة حديث عرباض بن سارية يا أبو داود يترمذي يغير كيس بأي ورميين حديث كاس هو مارك النبي مركو ومدي سؤدر دارمي أو كيري حديث قفتين أو نولاده فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مركا إلا قبصد سنتي نواة وحنوت المامي حديث النبي عليه الصلاة والسلام مركا حبل الله وكتابك إلهي الله كتابك إيسا هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحلو جدوى القرآن والسنة بالي رهلا maxaa yeelay quraanka iyo sunnaduba laba waxyi way labadaba waa waxyi way waa waxyi way quraanku waxyi way sida nabi maxamed ilaahay ugu waxyoodo markuu jibriil ugu keenay ayuu sunnadiina ay waxyi u tahay oo nabiga loo waxyooday alaa innii uutiitu alqur'aana wa mithlahu macah qur'aankii baa la isiiyey wax lamid ahna waa la isiiyey weeyaan wuxuu yacni sunnada وحوي وشارحا للكتاب كتاب القرآن كا سنة أيام وشرحه ونوع بيسويا مركا سيدا درتين كتاب كأي سنة لبضبا ولبا وحيويا مركا سيدا سنة كأوليا تمسك بحبل الله الله حرج بيسا قبصه وكتاب كأي سنة يكون لك تعساس على لي واتبع الهدى هنون كان الرأ هنون كوامحي ووحي إسلامك إلهي نبي الله محمد والله صدري وكتابك إسلام هذا بكل حليل كسبنا هنوك كاسا لإله واتبع الهدى ومدى إلهي أوليه يعني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق علماء مرجع فسر يعني الهدى وحال هذا العلم النافع أي كفسر ودين الحقنا العمل الصالح يعني علمك النافع اه صاحب كيسا واحتره هي عملك صالحة اه ولكن وقد أوسم أيه أي الهدى والدين الحق لغت الماماوي هنون كسد أكتهين الهدى هداية لبا معنى بي ليدهي لبا معنى بي ليدهي هداية اللي يراهده بمعنى الدلالة وبيان الحق والإرشاد وعبين طبق الله عديه حق الله عديه هداية لإله هداية أنبياء إسكاله رسوشة إسكاله ذاتك أهل حق أهل ذاتك حق جارتين أي إسكاله وهداية لأسوية ومد إلهي أوليه نبي الله محمد وكليه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وضفه وتنبع ذاتك كحل ونساء هداية هداية الدلالة وحال هداية الإرشاد هداية بيان الحق أي إلى هذاوية ومن مركي الرسوش هو عديين نبي الله الصالح قوم ثمود مركي هو عديين وحقي أي كبت باديين أو تصي باطل كأي كهلا السميين أو شاقي أي حقي انت كلا إحلان باطل كأذي والله أوليه في سورة فصلت فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هداية ما هو وقجمي ما غير ثمود فهديناهم حق بانو عدينا طريقا نبيانني مركز فاستحبوا العمى باليدي او اندلانا اي جعلادين اي دونتين او وحي كدورتين على الهدى هنونكي بيانكي لو عدي اي اندلانتي كدورتين ويا معنى هذا اللبادة هداية اي لا لهي وحال لها لو هداية التوفيق وافجنت ويا qofka oo khayrka la waafajiyo xumida laga qabto muwaafaqadaas hidaaya la yidhaahda hidaayadaasna yaa iska leh allah subxaana wa tacaala baa iska leh rususha shaqo kuma laha ducaadu shaqo kuma laha ambiyada shaqo kuma laha hidaayat tawfiiq allah keliyaha iska leh waa dogtii nabiy llaahi maxamed ayuu ilaahay u diiday salawaatu llahi wasalaamu calayhi fi suurati alqasas innaka laa tahdii man axbabta ولكن الله يهدي من يشاء إله ما هداية لا إسكاله هداية لا مركو حال إلى هداية التوفيق أيا لنا ووافجنت أقف خيرك لوافجيه أيا لنا ذاوية مركو الشيخ وطويري واتبع الهدى حنوك الرع طريقة نبوع عديي raac oo rususha ay kuu cadaysay waad ku badbaadaysaa wey walaa taku bidciyan mid bidciyana ha noqonin bidca maxaa la yidhaahdaa bidca waxaa la yidhahdaa maa uxdita fi ddiini mima laysa lahu aslun fii kitaabi illaahi aw sunnati rasuulihi sala allahu alay wasalam bidca waxaa la yidhaahdaa wax alla wixii diinka lagu soo daro oo aanan kitaabka ilaahay asal kulahayn asal aan kulahayn ayaa la yidhaahdaa sunnada nebigana aanan asal kulahayn bidca baa la yidhaahdaa bidcadaasna kulligeed waa dalaal wey bidcada dhammaanteed waa baadi wey bidca la yidhaahdo bidca xasanaa jirto lama arko bidca dhammaanteed nebi maxamed wuxuu ku tilmaamay inay dalaal tahay wa kullu bidcatin dalaala bidca dhammaanteed waa baadi wey bidca laga soo reebo oo laleeyahay bidcadaanaa wanaagsan oo bidca xasanaa la yidhaahdaa lama arko mana jirto maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam saadiq lmasduuq buu ahaa lafdi kulliba una isticmaalay kullina waxay ka mid tahay min alfaad alcumuum alfaada cumuumka loo adeegsado ayay ka mid tahay weeyaan sababtu waxa weeye dadka muslimiintayni bidca uma baahna bidcada waa ka deeqsoon yihiin maxaa yeelay kitaabkooda ilaahay u dhammaystiray fii xayaati rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam nebigoo nool ayaa diinkeeniina loo dhammaystiray marka wax aan bidca uga baahan nahay lama arkayo wax cusub nin loo soo kordhiyo axad loo soo kordhiyo diinka wax kamida waxa weeye oo yidhaahda diinkuu ka mid yahay waxaanan ka mid ahayn kusoo daraayo waa mustadrik cala allahi wa calaa rasuulihi sal allau alay wasalam bal waxa weeye qof nabiyullaahi maxamed khiyaano ku tuhmay ayuu noqonaya wey qof nabiyullaahi maxamed khiyaano ku tuhmay ayuu noqonaya waa qof ilaahay istidraa ku sameeyo ka daba tegey markuu rabbi yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diina diinkiisana looma dhamaystirin qofka yidhaahdo waxaana diinka ka mid ahayn a ilaahay loogu dhowaadaa oo rabbi lagu caabudaa yidhaahdo waa mustadrik cala allah oo macnaheedu wuxuu noqonaya ilaahay diinka ma kamilin mana dhammaystirine intaana ka dhimanayda anaa ku darayo oo kale lamidka ama nebi maxamed ma dhammaystirine uu khiyaanay mana sheegine anaa sheegayo waa nebigu khiyaano lagu tuhma bay noqonaysaa marka musanif wuxuu yidhi walaa taku bidciyan mid bidciya ha noqonin oo waxyaalaha aanan diinka ka mid ahayn mid aamina ha noqonin yani bidcadaasi ka fogow weeyaan mid bidciya ha noqonin sababtu waa maxay lacallaka tuflixu sababtaan kuu leeyahay kitaabka qabso hanuunkana raac kitaabkii sunnada qabso hanuunkana raac bidcina ha noqonin lacallaka waxaa la arkaa tuflixu inaad guulaysato markaad sidaa yeesho marka falaax haddaa rabto alfalaaxu fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhira inaad liibaanto haddii aad doonayso waxaa lagaa rabaa saddexdaa arimood oo shiiku sheegay inaad qabsato altamasuku bikitaabi illaahi wa sunnati nabiyi sala allahu calayh wasalam kitaabka alleh iyo sunnada nebiga inaad qabsato itibaacu lhudaa islaamkao dhan inaad qaadatood raacdo iyo yani alijtinaabu min albidaci waalahwaa inaad bidcooyinka ka fogaato marka intaa ka fogaato waad guulaysan waana liibaanaysaa lacallaka tuflixuu hadalkaasuu musanifku leeyaha weyaan wadin bikitaab illaahi wa sunani alatii atat can rasuuli illaahi tanju wa tarbaxu wadin ka diin dhigo oo raac wey bikitaab illaahi alla kitaabkiisa raac wa sunani sunnooyinkii raac alla kii sunnooyinkii atat timid can rasuuli illaahi rasuulka alla ka timid sunnadii nebiga ka sugnaatay raac tanjuu aada badbaadide adduun iyo aakharada aada badbaadide wa tarbaxu aada ribixdidood guulaysatidoo faa'iidide kitaabka ilaahay ka diin dhigo sunnada nebigana ka diin dhigo calayhi salaatu wasalaam marka wa diin lafdiga diin la yidhaahdo waa min daana yadiinu diinan oo kale weya ay aqim diinaka cala alkitaabi wasunna diinkaada ku oog kitaabka ilahay sunada nebiga yani ittabic diinaka diinkaada waxaad u raacdaa kitaab allah watabic sunana rasuuli sal alla alay wasalam isagoo sidaa ku yidhi oo kale weeyaan wa diin ka diin dhigo oo raaco u hogaansan wey u hogaansan bikitaab illaahi alla kitaabkiisa kitaabka allah hadda aan soo sharaxnay yani kitaabkaas raac oo awaamirtiisii wuxuu ku faray la imow wuxuu kaa reebayna ka had wasunani sunooyinkiina raac allatii sunooyinkii ata timid can rasuulillaahi rasuulka alla xaggiisa ka timid yani sunada asalka waxaa la yidhaahdaa asunatu waa ariiqa baa la yidhahdaa waxaa loo jeedaa hadda ariiqatu rasuuli sal allahu calayh ali wasalam nebiga wadadiisii baa loo jeeda wadadii nebiga maxaa yeele isagaa wuxuu ku yidhi markaas fainahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kaiira muxuu yidhi facalaykum bisunatii sunadaydii oo ariiqaygiiya laazima ayuu nagu yidhi raaca wa sunati khulafaa'i araashidiin yani waxaad garanaysaa nebiga bisunatii facalaykum bisunatii kuma timin wuxuu raaciyey wasunati khulafaa'i araashidiin almahdiyiin maxaa yeelay wax cusub lama imaanayaan fahmiga saxaabada oo diinkan siday u fahmeen saxaabadii loo fahmo waa waxyaalaha ay badbaadada ku jirto oo qofku adduunya aakhare oo ku badbaado weya culummada muxadisiinta ah marka ay sunnada ay tacriifinayaan oo fii mustalax alxadiid mustalaxa marka la joogo waxay yidhaahdaan waxaa la yidhahdaa maa sabata can الnabiy sal اllahu alay wasalam min qawlin aw ficlin aw taqriirin aw sifatin yani waxay wax alla wixii nebiga ka sugnaaday oo qowl lagu hadla ah ama ficil la sameeyo ah ama wax afkiisa inta lagu sameeye nebiga ow qiray oo raalli ka noqday ama inta loo sheegay lasoo gaarsiiyey uusan radinin ow aqbalay ayaa la yidhaahdaa ama sifo ama mid khalqi ah ha noqoto ama khuluqi ha noqoto wasfi iyo tilmaamna waa la yidhahdaa wey marka kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala waa maraajicda ama usuulu istidlaal dadka ahlu sunnaha waxa ay deliishadaan usuushooda kitaabka qur-aanka u horeeya waxaa ku xiga sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa saddexeeyo ijmaac maxaa yeelay dadka muslimiinta waxay ku kulmaan saxaabadii ijmaacoodii ama ijmaaca shayga la yidhaahdo wuxuu ka mid yahay min xujaji sharci buu ka mid yahay marka waxay dadka ahlucilmiga ahaa siduu saxaabadii a'imadii waaweyneed ay ku ijmaacaanna waa xuj wey ijmaac ijmaacuna waa xuj wey waxaa xujo ahoo min usuuli listidlaal ka mid ah qiyaaska waxa la yidhaahdo qiyaaska shayga la yidhaahdo oo la yidhaahdo qiyaasad waxaa la yidhaahdaa waa ilxaaqu lfarci biاlasli fi lxukmi licilatin tajmacu baynahuma yani sidaasaa lagu qeexaa waxaa weeye faracii oo asalka la ilxaaqiyo la haleeshiiyo cillo ayada labadooda asalkii faraca kulmiso darteedna loo sameeyo qiyaas marka goormo u yimaadaa waa markii aayad qur'aana la waayo markii xadiis rasuulka la waayo markii ijmaac ulumma la waayo baa markaasi ayuu qiyaasku yimaadaa weyaan qiyaaskana culammada aarkooda agarkooda jumhuur culamaa waa ay ogol yihiin ahlu sunnaha ilaa dad badanoo ahlu sunnaha ka mida oo koox ahlu sunnaha ka mida sida maaragtay daahiriyada oo kaleeto iyo bacd alxanaabila iyo daaifa min ahli lcilmi kooxa ka mida ayaa ayagu qiyaaska diidan oo xujajka oo maarata usuul istidlaalka kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca keliya u daynayo laakiin agarka ahlu cilmiga iyo jumhuurtoodu qiyaaska inuu xuja yahay og yihiin waxyaalaha kale khilaafa ka taagan masaaisha kaleeto oo qowlu saxaabi iyo maaragtay istisxaabka iyo camru ahlilmadiina iyo masaalix almursala iyo masaaishaas culammada qaarna waa ogolyihin qaarna isku khilaafaan kutubta usuulka ah ayaana maaragtay maadadaasi lagu daraaseeya ood arki doontaan wey marka sheikhu wuxuu leeyahay wadin u hogaansan waa ka diin dhigo bikitaab illaahi alla kitaabkiisa wasunani sunooyinkii ka diin dhigo allatii sunooyinkii ata timid can rasuulillaahi rasuulka alla ka timid sunada la xujaysto sidaad og tihiin haddaysan yani sunada la xujaysanayo imaa inay tahay yani xadiis saxiixa ou yahay wa ima inuu xasan yahay labadaas saxiixaasu saxiix lidaatii ha noqdo saxiix ligayrihi ha noqdo xasanka xasan lidaatii ha noqdo xasan ligayrihi ha noqdo waa la xujaystaa waa la xujaysanaya weya marka axaadiista ama mutawaatir marba hadduu xadiiska sugnaado ama darajatulxasan ama saxiix ou yahay ama mutawaatir ha noqdo ama xaad ha noqdo waxa weeye waa xuja wey waa la xujaysanaya fi lcaqiida loo xujaysanaya xataa isagoo aaxaad ah caqaa'idka waa loo adeeg waa loo deliishadaa dadka marka yani afraaq muctazila la yidhaahdo muctasilada ama caqlaaniyada iyo waxa lamidka ihi iyo dad wax afkaartooda wato ayaa waxay yidhaahdaan xadiidka mar hadduu aaxaad yahay caqiidada looma xujaysanayo maxaa yeele dhanni buu kutusaya ee yaqiin ma kutuso cilmi iyo maarata yaqiin kutusi maayo marka hadalkaasna dadka ahlu- ahlu xadiidka way radiyaan xadiidka aaxaadka waa xuja yani wuxuuna faa'iideynayaa cilmi iyo yaqiin ayuuna faa'iideynayaa weyaan sunadaas marka noocay tahay waa la daliishanaya inta aan soo sheegno wey markaad ilaahay kitaabkiisa kitaab ka dhigato oo aad raacdo ad u hogaansanto sunnadii nebigana aad raacdo calayhi salaatu wasalaam tanjuu waad badbaadi najaad baad helaysaa fi dunya waalaakhira adduunka qofka markuu sunnada raaco wuu badbaada muxuu ka badbaadaa albidac waalahwaa bidcooyinka muhlikada ah ee saaxibkeeda maaragtay halaagto ayuu ka badbaadaa inuu bidco ku dhaco ahlulahwa inuu ka mid noqdo ayuu ka badbaadi aakharana wuu badbaadaa oo waxa weeyaan dadka xawdka nebiga loo diidayo ahlu bidaca ka mid noqon maayo xawdka nebiga kuwa aroora buu ka mid noqonaya weyaan marka tanjuu waa guulaysan aada guulaysatid weeye raac kitaabkii wey wa tarbaxu waad ribxaysaa wey waa badbaadi waanaad ribxaysaa waad guulaysan ribixa waxaa la yidhaahdaa sidaad ogtihiin qofku markuu ganacsi galo haddii ganacsigiisa xoolihii ay wax ugu darsanaan ribix buu helo waa faa'iide wey marka waad ribxaysaayo cadaabka ilaahay baad ka badbaadi jannadii ilaahay ooman shaqaysan camalkaada uusan kuu goyn karaynin ayaad helaysa waa ribix wey maxaa yeele qofna camalkiisa janno kuma galayo lan yadkula aljannata axadun bicamali qofna camalkiisa janno kuma gala buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhahdee qaaluu walaa anta yaa rasuula allah xataa adiga jannada kuma gelaysmi camalkaada markaasuu yihi walaa ana aniga xataa kuma gelayo ilaa an yatakamadani allahu biraxmatin minku wafadl inuu ilaahay raxmadiisa iyo fadligiisa i dabooshiiye mooye xataa aniga camalkayga kuma gelayo marka waa ribix ilaahay ku siiye wey waa tijaara maca allah baad ku jirtaa taasuu marka ku guulaysanaya qofka weeyaan hada bilahi tawfiiq sal llahu waslm ala nabiyina mxamed ali saxbi wslam